wii bilaabe abkungaxaaya dhidhilinaayo wii ka bayre dadka la xige ukunkagoole waa baabacure
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal nagala socotaan waa raadiyo xasan guuni siddeetan iyo toddoba oo dhibic toddoba megahertis dublin waaxid oo kusoo dhawaada barnaamijkaas subax wanaagsan ee raadiyo xasan guuni barnaamijkaasaa kuwa sabtiya waxaa idinla socodsiin anigu cabdillahi abdi casiis raa dhegeystayaasha doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan namarka waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal waa barnaamij aan ugu talagalan dhegeystayaashu inaan ka ogaano halkay ku sugan yihiin sida loogu abreystay hadalhayntu waxay tahay ayaan markaasi dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saarna facebooka oo sanguini radio ayaanu live ka nahay oo dhegeystayaashu nagala jaan qaadaya caalamka ay farima qoraaleed nagula soo diri karaan nagala xiriirayaan inaa nagala socdaan aan idaacday waxayna nagala soo xiriiri karaan qeybta commentiga iyagoo farima qoraaleed nagu soo diri karaa sidoo kale youtube-ka channelkeena ayaa radio sangooni nambarka hadda markale ku celiya waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhammaantiin waxaad lenahay suux wanaagsan ku jira haddaan fursada siiyo aloo dhegeyste qaar ka xumaa dhegeystaasi khadka ayaa ka celay dhegeystow barnaamijka waa suux wanaagsan oo qeybihiisa hore ay la socotaan waa barnaamijka ugu talagalnay dhegeystationka ku ogaan halkay kusoo geeyeen si loogu abareystay hadalhayntu waxay tahay nambarka waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeystaasi khadka ayaa ka celay waxaa leenahay dhegeysta daba soo beegto nabarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnaamijku waa barnaamijka ugu talagalnay dhegeystayaashana ka ogaano halkay ku sugan yihiin si loogu baraystay hadalhayntu waxay tahay sidoo kale waxaa barnaamijka ku ogaanaa in dib loo fureeye goobihii waxbarashada sidoo kale goobaha ganacsiga isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa markaasi dhammaan aan ku ogaanaa barnaamijka dhegeystayaasha doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan nambarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal
بقدر أجيب بقدر أجيب بقدر أجيب بقدر أجيب بقي وضنو لسني بولني بقدر
degeystaasiya khadka ayaa ka celaya waxaa leenahay dib usoo bogsoon namarka waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal
calaykum salaam waxmatulla barkaatu soo dhow dhegeyste raadiyaas ka gaabi magacaaga halka naga socayso
dhowri fantaasa walaal magacaaga
hayg wallah sayla
gaar ahaan xaafadee
dawadaag dawadaag inagu warbixaysa halka jawiga dawadaag iyo si loogu wabristay halkaad kaga sugan tahay adaleynta waxay tahay
aad ban u fiican aad ban u fiican haye
goobaha ganacsiga iyo intii kolley muslimiin dhammaan oo aad ba loo fiicay waan gartay
waka waka xaaladin ka warama
maasha allah iyaad ka baridin lahayd barnaamijka maadaama barnaamij soo xanaagsan yahay oo dhegeystayaashu inta badan ay salaam isku diraan isbaridiyaan iyaad ka baridin lahayd barnaamijka ehelka qaraabada asxaabta dhegeystaasi khadka ayaa ka cila waxaa leenahay dib usoo beegso nambarka waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeysta xiga aloo dhegeyste
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah barakaatu dhegeyste soo dhowo magaca halka naga soo wacayso
elisabel joogta xaafadda waad beri magacaaga
elisabel joogta xaafadda anise waa beri anise soo dhowow waa beri halka kaga sugantahay saakaas ilooga barista maasha allah alxamdulilah si fiican aad uga fadhiistay isu socodka bulshada oo bashbash iyo barwaaqo wax hadalhayna kama jiro
iyaad soo xunagsan dheleed barnaamijka
adiga ugu horeeya barnaamijka loo daadiinaya waxaa kuleeyahay subax wanaagsan dhammaan daadiyayaasha raadiya sanguuri waxaan leeyahay subax wanaagsan inta ku nool magaalada dhowgay waxaan leeyahay subax wanaagsan arooge suudaan waa mahadsan tahay taasi waa aniso oo ala nagala soo xirto waa beri degmada dhoble oo ku mahadsan tahay qayb qaadashadeeda iyo sida quruxda badan ee barnaamijka waa qayb qaadatay qaybaha kale ee barnaamijka ayaan kusii socnaa dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan galaynaa barnaamijkaas u xanaagsan raadiyaha sanguuni dhegeystaha xiga dhegeystahaasi khadka ayaa ka cila dhegeystow nambarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhammaantiin waxaad leenahay soo xanaagsan
بقدر اجيب بقدر اجيب بقدر ارمي بقي وضنو لسني بولني بقدر اجيب
maxmed dhegeystayaasha khadka ayaa ka celiya waxaa leenahay soo beegso mar kale dhegeystaha xiga waa dhegeystayaal qabiyi dhexe ee barnaamijka ayaan kusii soconaa barnaamijka soo xanaagsan ee raadiyaha sanguuni hadaadiyaha barnaamijka waa anigoo cabdillahi abdicasiis siraad halo dhegeyste halo barnaamijkan ayaa barnaamij toddobaad la dhegeystayaashu aan ugu talagalnay inay ka qayb qaataan in markaasi ay nooga warbixiyaan ay ku sugan yihiin sidii loogu wabaristay iyo hadalhayntu waxay tahay halo
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سر ودhegeystaye magacaalka naga soo ceyso
miska oo joogta xaafada dib wanaagsa waxaan ogsan wanaagsan wacan miski ee soo dhawoow waddan wadaagga halka kaga sugan tahay saaka si lagu wabristay iyo hadalhaynta waxay tahay
waa maasantee xalaygiina waxaan ogseexanay intaa laceynaya loo soo toosay hataa lasoo toosayna waxaa loo kala dareeray koodihii waxbarashada koodihii caafimaadka koodihii ganacsiga gaadiidka u socda bulshada hadalheynta ka jirana waa bashbashii barwaaqo
waa gartay miski yaad soo xoreysa kali lahayd barnaamijka
halkan waxaa wanaagsan ka leeyahay adii horeysid oo barnaamijka loo daadihinaysid waxaa ku leeyahay saa wanaagsan halkan waxaa wanaagsan ka leeyahay hooyaday macaan aabihey walaaladii asxaabtii meelba ay joogaan waxaa leeyahay saa wanaagsan halkan waxaa wanaagsan ka leeyahay dhegeystayaasha ku xiran rediyo sasuun waxaa leeyahay saa wanaagsan wariyaashii howlwadeennada fudhuuna waxaa leeyahay saa wanaagsan waa mahadsan tahay taas waxay ahayd miski oo laba nagala soo xiriirto xaafadda dan wadaag degmada dhobley ay ku mahadsan tahay qaabka quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha kala doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan nambarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeystaha xiga halo dhegeyste
ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب أحمد سودو كسودو برامجك سوحنا حنكسين راديو سنكوني
عبد الله عبد العزيز راب إن وما سنتهاي إن ولالكي إن وحن جوجا مقالة الجوهري قبل كسب القدحة سبع سنتين وحنا هاي أحمد شيخ محمد نور إن حالة أمان مقالة الجوهر جودهان قران حفظا تودا قوة دقنتاي أفر لباتين تسعة من كسو قدوني مقالة واحد باتاها كمدعن إلهي سبحانه وتعالى بينو كذا محد عني نادنك وحبر الشذا وحد ساكا البابض الله فري مدارس القرآن الكريم كان لغا برتي سكولة مادة لغا برتو ardayda si wanaagsan iyo waadeen goobahood waxbarashada dhanka ganacsiga waxaa shaqeynaya suuqa ugu weyn magaalada jowhar ee ku yaalla xaafadanti bulshada si wanaagsan ay u dukaamaysanayaan iyo socda gaadiidka wanaagsan yahay xarumaha caafimaad qayboodii kala duwan ayaa shaqeynaya sidoo kale isdhexgalka bulshada ayaa wanaagsan sharikadihii isgaarsiinta wicitaanada caadiga kuwa internetka bixiya xawaaladihii bangiyada weynaha ayaa shaqeynaya sidoo kale waxaa shaqeynaya cabdullaahi maqaayadaha baarka bulshooyinka goobaha kafeyga laga hado goobaha bulshada isugu yimaadaan ay si wanaagsan bulshada ugu baashaalayaan afarta xaafo ay ka kooban tahay magaalada jowhar hantiyadaad horteed kulmis iyo buloosheek dhammaantood ku dhaqanaya ku naaloonaya een jawi nabadgelyo xoolo dhaqatadii xoolahooda ay ilaashanayaan beeralaydina beerahooda ayay saaki kol hor u kalaxeen jowhar iyo deegaan kula dhowna een wax dhibaato ah lagama soo sheegayo afarta xaafad ay magaalada jowhar ka kooban tahayba een jawigeedu waa ka degan yahay fuulooyinka saaki wax dhibaato ah lagama soo warinayo ee magaalada jowhar ku dhow ilaahay subxaana watacaala dalka oo dhan ba nabad hayn la dhigo cabdullaahi adigana waad mahadsan tahay si gaar ah adiga ayaan ku salaamaya iyo dhammaan wariyaashii maamulka raadiyaha sanguuni waan idinkaga mahad celinaya sidaad uga shaqaysaan arrimaha bulshada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barqa wanaagsan warqalamada axmed waa kaa qaanay sidoo kale kaasi wuxuu ahaa axmed oo alaba nagala soo xiriiro magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle ugu mahadsan yahay sidaa quruxda badan ee ugu warbixiyey guud ahaan iyo sidoo kale si gaar ahaan magaalada jowhar saaka jawiga loogu waabariistay wuu ku mahadsan yahay dhegeystayaasha kale doonaya in barnaamijka ka qayb qaataan barnaamijka waa suu xanaagsan ee raadiyaha sanguuni nambarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal haatan heesta dhextaalka ah ee barnaamijka suu xanaagsan
circo, circo, sagal hareeyo, samalayl ku miray xalay,
dhegeystayaal waa barnaamijkiisa wanaagsan ee raadiyaha sanguuni qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saarnaa dhegeystayaasha doonaya barnaamijka inay ka qabaataan nambarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnamijkiisa wuxuu nagsanay raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa soo saara dilana socodsiin anigu cabdillahi abdi casiis salaad tan iyo inta ugu kulmayna barnaamijka mid lamid ah nabadgelyo